Washington wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax axad ah bisha may ee sanadka kana waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka waa subax jimco ah bishuna waa saddex iyo toban ee mey qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakey waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mida qurbajoogta soomaalida ee dalka kanada iyo doorashada ka dhacaysa soomaaliya maalinta axadda ee soo socota
shalaytoo kale ee markii ay labaatanka musharax ay khudbada ay jeedinayeen oo kale dad badan ayaad arkaysay ayaad arkaysaa oo mataqaana baraha bulshada sida si toos uga dhegaysanaya qaarkoodna mataqaana kombyuutarada caadiga intay ku jiraan ay mataqaana wararka ay websaajyada ay ka dhegaysanayeen sagaal iyo tobankii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhegaysanaya marka dadku way sugi laayihiin weli maalinta axadda oo doorashada dalka ay ka dhici doonto
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka oo ku saabsan xulufada sacuudiga ee weerarka yeman oo lix sano ka hor bilowday waxaa kalood maqli doontaan dowladaha britain sweden iyo finland oo galay heshiis xagga amniga ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa magaalada teheraan kula kulmay hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khameniy iyo madaxweynaha dalkaasi ibrahim resi sidaasi waxaa sheegtay wakaalada wararka rasmiga ah ee iiraan ee irna waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal iyo dadaalada dib loogu soo celinayo heshiiskii nukliyarka ee ee u dhexeeyey taharaan iyo quwadaha adduunka iyadoo wadaxaajoodyadaasi ay burbureen kadib markii dhinacyada isku mari waayeen wadahadalka sheekh tamiim ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadinta iyo wadaxaajoodyada khilaafyada arrimaha siyaasadda iyo diimaha ee gobolka iyadoo xiriirka uu la leeyahay washington iyo teheraan oo u saamaxayo soo gudbinta aragtiyada u dhexeeya labada dhinac amiirka qatar oo khamiistii booqasho ku tegay iiraan ayaa markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi sheegay inuu aaminsan yahay in xalka uu ku jiro wadahadal sida ay qortay wakaaladda irna labada hogaamiye ayaana ka wada hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin xaaladda afghanistan ciraaq siiriya iyo dagaalka yeman hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khumeyniy oo go-aan leh go-aanka kama dambaysta ah ee dalkiisa ayaa intii uu socday kulanka amiirka ay la qaateen sheegay in labada dal ay xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale iyo siyaasadeed wuxuuna ku booriyey dalalka carabta gaar ahaan qatar inay taageeraan qadiyadda falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira israa'il oo uu ku tilmaamay cadowga iiraan hogaamiyaasha dalka finland ayaa sheegay xalay in ay doonayaan inay si deg deg ah u codsadaan xubinimada isbahaysiga neto taasoo waddada u xaaraysa isballaarinta taariikhiga ah ee isbahaysiga oo dharbaaxo ku noqonaysa dalka ruushka oo ku guda jira duulaanka uu ku qaaday ukrain ku dhawaaqista go-aankan ee madaxweyne soli nenisto iyo ra-iisul wasaarihiisa sana marin ayaa ka dhigan in finland ay ku biirayso isbahaysi militari oo reer galbeedka ah inkastoo ay weli harsan yihiin dhowr tallaabo oo ay tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la bilaabin nidaamka codsiga dalka ay dariska yihiin ee sweden ayaa la filayaa in iyagan ay ku biiraan ururka neto maalmaha soo socda bayaan wadajir oo ay soo saareen madaxda finland ayay ku sheegeen in xubinimada neto ay xoojinayso ammaanka finland iyo dhammaan awoodda militari ee isbahaysiga iyagoo intaasi ku daray in finland ay si deg dega u codsanayso xubinimada iyadoo uusan jirin wax dib u dhaca ruushka ayaa ka falceliyay tallaabada ay qaaday finland iyadoo bayaan ay kasoo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka lagu sheegay in kubiirista finland isbahaysiga neto ay si xoog ah u dhaawacayso xiriirka ruushka iyo finland islamarkaana ay halis gelinayso nabadda iyo xasiloonida gobolka waqooyiga yurub bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay ama wasaaradda ay ku sheegtay in arrinkaasi uu ruushka ku qasbayo inuu qaado tallaabooyin milatari iyo argosi si ay uga hortagaan khatarta soo baxaysa ee ku wajahan ammaankooda qaranka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaas halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal soomaalida dalka kanada ayaa waxay ka mid yihiin qurba joogta soomaalida ee isha ku haysa doorashada madaxtinimada ee dhowaan ka dhici doonta dalka waxay rajeynayaan in doorashada ay u dhacdo qaab nabdoon iyagoo talooyin u jeediyay xildhibaanada dooran doona madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sane ee soo socota wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto inkastoo ay aada uga fog yihiin dalkii hooyo haddana qurbajoogtu waa kuwa had iyo jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka dhacaya dalka kumana sii jirto xilligan oo loo diyaargaroobayo mid ka mida dhacdooyinka ugu weyn ee dhanka siyaasadda soomaaliya taasoo ah hadda lagu dooran doono madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sane ee soo socota tan iyo markii la dhaariyey xildhibaanada soomaalida dalkan badankood waxay isha ku hayeen isbedelada dhanka doorashada ee dhacaya waxay sidoo kale la socdeen khudbooyinkii ay jeedinayeen murashaxiinta madaxtinimada dalka haddaba yaasiin abikar oo muddo degan magaalada toronto ayaa ka hadlaya arrinkan run ahaantii si aad ayay ula socdaan si fiicanna way u danaynayaan shalaytoo kale markii ay labaatanka musharaxa ay khudbada ay jeedinayeen oo kale dad badan ayaad arkaysay ayaad arkaysaa oo mataqaana baraha bulshada si dadki toos uga dhegeysanaya qaarkoodna mataqaana combyuterada caadiga intay ku jiraan ay mataqana wararka websiteyada ay ka dhegeysanayeen sagaal iyo tobankii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhegeysanaya marka dadku way sugi laayihiin weli maalinta axadda oo doorashada dalka ay ka dhici doonto ayagoo mataqaana si aad oo weli mataqaana si aad ula socda qaarkood weli wadanka intay wacaan ay weydanayaan mataqana sida wax u socdaan qaabkay wax u socdaan dad badan baa weli inter mataqaana rabo weli inay ogaadaan musharaxiinta naftirkooda qaabkay usoo kala bixi lahaayeen laakiin qurbajoogta si aad ay ula socdaan wadan doorashada wadanka hadda ka dhacaysa sidii hore maaha aad ay u danaynayaan way la socdaan yaasiin ayaa dhanka kale xusay in soomaalida dalkan ay danaynayaan in ay dalka ku laabtaan iyagoo rajo wanaagsan ka muujinaya doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonta axadda xuseen run ahaantii qurba joogta oo anagaba ka mid nahay rajo aada weyn ayaanu ka qabnaa doorashooyinka dhowaan ka dhici doonaa dalka sababtoo ah wadankan waxaa jooga mataqaana dad oo wakti hore soo galay oo in muddo deganaa oo halkan mataqana retirement ku qaatay haddana raba in mataqaana dalkooda dib u noqdaan meesha ay ku nastaan waxaa kaloo jira waalidiin badan oo wadankan joogto caruurtoodii xataa jeclaan lahayd inay dalka dib ugula noqdaan xiliyada fasaxa caruurta ay leeyihiin oo kale amaba xataa ay rabaan inay dib wadanka wadanka ku noqdaan investment ay ku samaystaan marka mar walba oo doorasho ay wadanka ka dhacayso dadka qurbaha ku nool aad iyo aad ayay mataqaana usoo dhaweeyaan aad iyo aad ayayna rajo weyn uga qabaan in wadanku isbedel badan isbedel fiican uu ka dhaco dadkana mataqaana ay wadankooda dib u noqdaan ismarkaana ay dib udhis ku samaystaan wadankooda gudihiisa ayna ka wada shaqeeyaan mataqaana nabadeynta iyo horumarinta dalka soomaaliya cabdicasiis takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo oo dhowr doorasho goobjoog usoo ahaa kana mid a soomaalida degan magaalada toronto ayaa kula taliyey xildhibaanada baarlamanka inay doortaan qof samata bixin kara dalka waanadayda waxay ku wajahan tahay dhammaan xildhibaanada gaar ahaan inta badan xildhibaanada waa ognahay weli waxa weeye kuwa aan go-aan gaarin maalinta bisha shan iyo tobanka mey xildhibaanow waxaan rabaa oo aan jeclahay inaad ka soo qaadaan golaha shacabka inuusan golo shacab ahayn ee uu maxkamad yahay idinkuna aadan xildhibaano ahayn ee aad qaaligii maxkamaddaa joogay oo xukunka jaraya aad tihiin soddon iyo sagaalkan qof ee idin hor jooga oo rag iyo dumar ahna lehna aysan murashaxiin ahayn ee yihiin dad maxkamaddaa la keenay go-aanka laydinka sugaayo waxa weeye in soddon iyo sagaalka qof ka mid ah aad fasaxdaan oo aad ku abaalmarisaan in uu u taliyo dalkeenna qofkaasi aad fasaxdeen dembi hadduu galo noocuu doono dembigaa ha noqdo luquntay idinkugu jirtaa ilaa yowmaddiin waxaa laga yaabaa hadalkaa markaaad maqashaan qaarkiin inaad wax kale ay maskaxdiinna ku soo dhacaan oo aad tidhaahdo haddii qof waxaa jira aniga abaal ii galay qof i soo saaray qof aan hoteel u jiifo qof wax i siiyey qof aan wax ka ballan qaaday taa waxaan idin ka odhan lahaa hal arrina waxaad adigu leedahay qof abaal kuu gala waa loo abaalgudaa laakiin hawsha aad hayso maaha waxaad leedahay ee waa ammaanad ee dhowr iyo toban milyan oo qof ay ku dhiibteen qof abaal gaara kuu galay looguma abaalgudo ilaahay tala saarta niyaddiinna waxa ay idin farayso saxa keliya raaca midna ogaada markii doorashada la galo cidda aad dooratay qof ogaan karta ma jirto soomaalida dalkan kanada ayaa sanadihii u dambeeyey si aadaa uga dhex muuqday siyaasadda dalka iyagoo qabtay xilal kala duwan laakiin waalidiinta badankood waxa ay rajaynayaan in dalka uu noqdo mid nabdoon oo ay ku celin karaan caruurta si ay usoo bartaan dhaqankooda uu ugu horeeyo afka hooyo xuseen urxaaji v o a toronto
dowladda britain ayaa sheegtay inay heshiis dhinaca ammaanka ah la gashay dalalka sweden iyo finland ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson ayaa labadaasi wadan booqday si uu heshiiskaasi u siixo iyadoo sweden iyo finland la filayo in dhowaan ay ku biiraan isbahaysiga neto warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil heshiiskan waxaa ka mid ah in labada dal ee sweden iyo finland ay britain taageeri doonaan haddii ay xaaladi la soo deristo laakiin dad badan ayaa filaya inay dhinaca kale ahayd oo britain ay labadaasi wadan taageeri lahayd haddii wax ku soo kordhaan dabcan inay iminka stockholm iyo helsegni ka xaajoodaan inay ku biiraan isbahaysiga neeti iyo in kale iyo inay heshiis ammaan ah la saxeexdaan britain waxaa keenay duulaankii uu ruushka ku qaaday ukraine ra-iisul wasaare boris iyo ra-iisul wasaaraha sweden magdalena anderson ayaa sidaasi sheegay master johnson ayaa sheegay in xilligan britain iyo finland heshiis amni galaan in ay ka turjumayso dhibaatada aadka u daran ee wakhtigan lagu jiro taagan waxa uu ku nuuxnuuxsaday in heshiisku aanu ahayn mid ku meel gaar ah halkan finland ay tixgelisay inay ku biirto isbahaysiga difaaca ee neto laakiin ay tahay damaanad waarto oo ka dhexaysa labada wadan intee ayay leeg tahay cabsida ay labadaasi dal ee finland iyo sweden ka qabaan inuu ruushku daandaansado waxaan weydiiyey maxamed caalim oo ah falanqeeyo degan helsikni kuna horeynaya hadalka iyo qareen xasan den oo isaguna ah falanqeeyo degan dalka sweden ilaa intii dagaalkii rushiya ee ukraine uu bilaabmay muddo saddex bilood ah public opinionka ama shacabka finland cabsi badan baa isoo taraysa maadaama xuduud dheer la leeyihiin oo kun iyo saddex boqol oo kilomitr ah dhinaca bari marka la yidhaahdo sideed boqol iyo toban mayl oo ah dhul jiq ah oo duur ah oo dhirtan ay ka baxdo looxa laga sameeyo marka public opinionka ama shacabka finland waxay culays ku saareen xildhibaanada iyo dowladaba in member laga noqdo nato oo in finland aanay toddobaatankii sane ugu dambeeyey aanay marna member ka noqon wiiga dambaa laga yaaba hadduu baarlamaanku isku raaco inay dowladda finland member ka noqoto waxay noqonaysaa dhammaadka bishan inay finland applicationkeeda gudbiso walaal cabdi xaafid waxaa jira gobol jasiirad ah oo ka mid ah sweden oo layidhahdo gotland wuxuu u dhow yahay gobolkaasi magaalo kaliningrod layidhaahdo oo ruush ah taariikhiyan in ka badan laba boqol oo sanno ka hor mar ay qabsadeen ruushku magaaladaasi oo saddex wiig ay ka telinayeen ayaa jirtay kun sideed boqol iyo sideedii iminka cabsidii aad bay u xoogeysatay markaasi kadib dagaalkii ukraine taas waxay keentay in dadkii swedishka in ka badan boqolkiiba konton ay rabaan in dalku ku biiro isbahaysiga nato waxaa sidoo kale isbedelay aragtiyihii xisbiyada waaweyn sida social democratska oo hadda ra-iisul wasaaruhu ay ka soo baxday iyaga waxay loo badinayaa markaas in ay swedishku dalabkooda inay ka mid noqdaan nato ay gudbistaan ugu dambeyn bisha lixaad ee sanadkan islamarkaasna nato ay dalka spain ku leedahay kulan muddada markaasi broseskan kubiirista uu qaadanayo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay dhowr bilood dhowrkaa bilood oo loogu baahan yahay in ay baarlamaanada soddonka dal ee nato ay ka kooban tahay in ay ansixiyaan dalabka sweden iyo finlandba waxay u badan tahay in labada dal marku wada biiraan eh ayaa waxay ka cabsi qabtaa dowladdu waxay dhici karaa wiigagaasi dhowrkaa bilood ninka general secretaryga ama xoghayaha guud ee naato ayaa wuxuu sheegay in garantii la siin karo oo dalalka ka mid ah bilateral ah dalalka sida maraykanka iyo ingiriiskaiyo ay siin karaan sweden iyo finland waktigan ay qaadanayso processku inta ay baarlamaanada dalalkani ansixinayaan sidaas darteed walaal waa aad iyo aad ayay ugu badan tahay inay labadan dalba ku biiraan naato madaxweynaha finland sauli ninisto ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan taageerada xooggan ee britain iyo dadaalka london kaga jirta inay finland kusoo biirto xulifada neto mar la weydiiyey boris johnson ra-iisul wasaaraha britain oo markaasi dhinac taagnaa madaxweyne sauli ninisto in ay britain ciidamo u diri doonto finland ayuu ku jawaabay inay dhinaca milatariga ka caawin doonaan taageeraduna ay ku xidhnaan doonto dalabka finland madaxweynaha finland ayaa sheegay in haddii ay ku biiraan neeto aanay macnaheedu ahayn inay cid gooni ah beegsanayaan heshiiska britain ay la galeen uu la xidhiidho ammaanka labada dhinac mar la weydiiyey in haddii ay dalbadaan xubinnimada neeto uu madaxweyne putin ka cadhoon doono ayuu sheegay inuu ruushku mas-uul noqon doono haddii ay iyaga iyo sweden dalabkaasi sameeyaan cabdi xaafi dacawil ismaaciil v o a london
qaramada midoobey ayaa muujisay in wadahadallada u socda dhinacyada suudaan ay ka soo bixi doonaan natiijo fiican si looga gudbo xaaladda cakiran ee dalkaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyaha v o e-da xuseen cusmaan saxnuuni kadib markii uu furmay wadahadalka u dhexeeya dhinacyada dalka suudaan oo ay garwadeen ka tahay kooxda saddex geysoodka ah ee qaramada midoobay midowda afrika iyo urur goboleedka igaad oo looga arrinsanayay sidii loo qaboojin lahaa khalalaasaha dalka suudaan ayay ergada qaramada midoobay daah ka qaaday jawi wanaagsan oo laga dareemayo xaaladda dalkaasi sidoo kale qaramada midoobay ayaa rajo ka muujisay sida wadahadallada hadda socda ay u soo afjarayaan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka suudaan waxaa muuqata in natiijo fiican oo waxtar leh ay ka soo baxaan shirka u furmay kooxaha suudaan ayuu warfidyenka u sheegay xubin ka tirsan ergada qaramada midoobay ee ka qaybgelaya shirkaasi arrimahan ayaa yimid iyadoo shirka ugu horeeyey oo ka dhacaya xarunta unitamisa ee magaalada khartuum oo ay ka soo qaybgaleen wakiilo ka socda hanaanka saddexgeysoodka iyo hoggaanka xorriyadda iyo isbeddeldoonka ayaa lagaga dooday aragtida ku aadan golaha sare ee dowladda iyo habka lagu soo dooranayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ajendaha miiska u saaran kooxaha suudaan sidoo kale waxaa ka mid ah wadahadal ku aadan golaha sharci dejinta garsoorka guddiyada barnaamijka xukuumadda dhammaystirka nabadda iyo arrimaha la xiriira xal uhelidda xiisadda iyo qalalaasaha ka allowsan dalkaasi suudaan xoogaga xorriyadda iyo isbeddeldoonka ayaa xaqiijiyey in ay taageerayaan wadahadallada heer qaran oo dhammaystiran ayagoo xusay inay udub dhexaad u tahay qadkooda siyaasadeed oo ay ku dhawaaqeen bishii oktoobar ee sannadkii hore ergeyga midowda afrika maxamed al xasaan ayaa ku nuuxnuuxsaday maalintii shalaya isagooo waraysi siinayay tv-ga al carabiya sida ay lagama maarmaan u tahay in aan laga tegin qayb ka mid ah xoogaga siyaasadda ee dalkaasi sidoo kale maxamed al xasaan ayaa carabka ku adkeeyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso dowlad rayid ah islamarkaasina la dedejiyo qoridda dastuurka dalka iyo barnaamij macquul ah oo wax looga qabanayo xiisadda suudaan horaanta toddobaadkani ayay ku dhawaaqeen qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka igaad inay doonayaan in la bilaabo wadahadal toos ah oo u dhexeeya dhinacyada kala duwan ee dalka suudaan si loo xaliyo qalalaasaha dalkaasi bishii oktoobar ee sanadkii hore ayay suudaan gashay qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeyey xukuumadda rayidka iyo ciidamada taasoo keentay in dowladda la kala diro laguna soo rogo dalkaasi xaalad deg deg ah xuseen saxnuuni v o a qahira
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenii subaxnimo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya
lix sannadood ayaa ka soo wareegtay tan iyo intii uu sacuudigu abuuray xulifada dalaal carab ah oo weerar ku qaaday yeman ilaa laba boqol iyo soddon kun oo qof ayaa la sheegay inay dagaalkaasi ku dhinteen afar iyo labaatan milyan oo qof waxaa la soo daristay gaajo halka saddex iyo toban milyan oo qofna ay macaluul xumi ku dhacday dhowaan waxaa soo baxay in britain iyo milatarigeedu ku lug leeyihiin hubka laga iibiyo quwadaha dagaalka ka wada yeman barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa inay britain ka mid noqon karto dalalka hubka yeman lagula dagaalamayo laga helo iyo inay dhinaca kale ku doodo xuquuqda aadanaha ururka qaramada midoobay waxa uu sheegay in yeman ay ka dhaceen xaaladihii ugu waaweynaa ee ugu ba'naa ee bani-aadnimo adduunka dhibaatooyinka ka socda yeman waxyaabo badan ayaa sabab u ah ta ugu weyn ee muuqataa waa duqaymaha sacuudiga iyo xulifadoodu ee ay la beegsadaan magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka dhismayaasha kaabaha dalka cusbitaalada iyo suuqyada dowladdii uu madaxda ka ahaa david cameron ee britain waxay taageertay dowladda sacuudiga philip hamon oo waagaasi ahaa xogayaha difaaca britain waxa uu sheegay inay riyaad ka caawin doonaan dhinac kasta oo wax ku ool ah marka laga reebo inay dagaalka kala qaybgalaan inta aynaan eegin inay britain qaadan karto laba aragtiyood oo midna ay hub kaga iibinayso sacuudiga iyo xulifadiisa halka ay dhinacna uga doodaan xuquuqda aadanaha ma odhan karnaa dalka sacuudiga iyo xulifadiisu si buuxda dagaalka yeman waa ay ugu guulaysan karaan su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada nairobi ee dalka kenya
waa su-aal muhiimaho laakiin xaqiiqatan marka la eego dagaalkani siduu u socdo iyo waayaha kasoo baxay intii uu socday iyo casharad laga bartay marka la eego umeeka uma eka runtii inuu dhinacno ku guuleysan karayo weliba sacuudiga oo cidda soo duushay ah ma u eka inay ku guuleysanayaan taana waxaa ku cadaynaysa dee sanadkii sideedaad buu dagaalkii socdaa waxay iska hakradeen na ma jirto haddii ay awood leeyiin inay ku guuleystaan maalintii ugu horeysay iyo bishii ugu horeysay iyo sanadkii ugu horeysay bay kusoo gabagabeyn lahaayeen laakiin sidii la filayay wuxuu u ekaaday wadan dowlad soo duushay oo ajnebi ah iyo dad shacbi oo dagaalamaya oo dhulkoodii iyo guryahoodii jooga inta badanna dagaal lug ah oo dhul lagu qabsanayo ma galaane waxay sameeyaan waa duqeyn cirkaabay u badan tahay iyo cunaqabateyn ay wadanka ku hayaan marka dagaal uun wadanka burburinaya uun buu weegyahay ee aan lagu guuleysan karayn labada dhinac midkoodna weliba khaasatan dhinacan sacuudiga ee soo duulay dadka ka faalooda dembiyada dagaalada ayaa marar badan sheegay inay xulifada sacuudiga yeman ka sameeyeen falal la geyn karo maxkamadda dembiyada caalamiga ah laakiin britain marar badan ayay ku celcelisay in aanay haynin cadaymo tilmaamaya inuu sacuudigu ku kacay falal ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah waxaa jirtay in mar xataa britain qaab diblomaasiyadeed u joojisay qorshe ay wadeen dowladaha canada iyo netherland oo lagu sameynaya guddi caalami ah oo baaritaan ku samaysa dhinacyada ku dagaalamaya yeman haddaba maxay tahay sababta britain oo si joogto ah ugu faanta arrimaha xuquuqul insaanka ay diyaar ugu tahay in ay sii wado dhaawaca soo gaadhaya kalsoonida caalamiga ay ku qabaan iyada oo si shuruud la-aan ahna u taageerta sacuudiga iyo xulifadiisa waa kan mar kale maxamed haaruun biixi
laba arrimood baa u sababa labadaas midna waa siyaasad midna waa dhaqaale tan dambe dhaqaalahana inta badan uu ah aabbo u ah ta kale dowladda ingiriiska aada baa loogu dhaleeceeyey arintaas gudaha iyo dabadaba waxaanay ku doodaan iyagu inta badan in heshiiskooda ay militari ay hubka ka yimayan sacuudigu arinta yeman ka horeeyey ay heshiiskaa ixtiraamayaan mashruuca alyamaama la yidhaahdo ee hubka lagu siiyo laakiin dee heshiiskaas laftiisa iyo shuruucda kale ee wadanka ingiriiska uu ku shaqeeyo ee lookalka iyo kuwa caalamiga ehay saxeixeenba waxay dhigayaan in meel dad shiciba lagu baabiinayo aan hub la siin karaynin oo ay tahay in laga daayo mar haddii uu dad shiciba rafaadkooda iyo silicooda hubkani koosgaraynayo isdifaac xaqana aanu ku salaysnayn marka heshiiskii iyo shuruucdii taas sheegaysa oo dhan bay ingiriisku ka tallaabsadeen aadna waa loogu dhaleeceyaa dowladda u k waliba maarata gudaha marka xagga gudaha la eego waana arin guud oo siyaasadda aan isla haysan ee isdiideysa ee isburinaysa ee reer galbeedku ku dhaqmayaan dagaalka ka socda ukraine waxa uu u muuqdaa sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka in iiraan oo ka mid ah dowladaha taageera xuutiyiinta yeman culays badanna ay ku hayeen dowladaha reer galbeedku inay iminka ka khafiifinayaan culayskaasi iyaga oo doonaya meelo kale oo ay ka helaan gaasta ruushka iiraan waxaa la sheegay inay dalalka reer galbeedka ay kala hadli doonto dagaalka yeman midooda yurub waxaa u muuqdaa in uu u dhagniglaan doono dalabka iiraan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey oo isku soo dubariday tan iyo inta aynu mar kale kulmayno anigii asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo jimco wanaagsan
waa hagaag aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka dhegeystayaal haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha kooxda arsenaal ayaa xalay guuldarro kala kulantay kooxda tottenham oo si weyn ay u wada cayaaraan horyaalka premier leaga labadan kooxood ayaana waxa ay ku tartamayaan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka laakiin inkastoo xalay kooxda arsenaal laga badiyey haddana weli iyada ayaa kusii jirta kaalinta afraad oo lix iyo lixdan dhibic ayay leedahay waxaana ka hooseysa kooxda tottenham oo shan iyo lixdan dhibic haysata laakiin horyaalka premier leaga waxaa ka dhiman laba ciyaarood labadan kooxood ayaana tii labada kulan ee soo socota badisa waxa ay si rasmi ah uga mid noqon doontaa afarta kooxood ee dalka ingiriiska uga qeybgalaya koobka horyaalada yurub horyaalka ayaa waxaa hogaaminaysa manchester city oo saddex dhibici ka horeysa kooxda liverpool markana dhinacii kaalmihii heesaha aan soo qabto cabdifataax albakri iyo heestii jacayl taariikhda galay
tixgelin baa lagu dhisaa inuu tuhun dhaawaciyo tashuushka laga jira xubbigu farxataama iyo tixgelin baa lagu dhisaa inuu tuhun dhaawaciyo tashuushka laga jiray
sidaan hanka kuugu tolay ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo jimco wanaagsan
sidii timir qaalaybu aan xanka kugu tolay afkaygu ma tabin karee jacayl taariikhda galaa